habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo arbaco ah bisha maarso waa kow sannadka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee todobiitobanka iyo sagaalitobanka mitirban iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinayaa falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah axmed cali sheekh
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenana waxaa ka mida baarlamaanka soomaaliya oo cod aqlabiyad leh ku ansixiya ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya mudanayaal codayntii waxay noqotay waxaa goobjoog ah laba boqol iyo kow iyo soddon waxaa diiday eber waxaa ka aamusay eber waxaa oggolaaday laba boqol iyo soddon iyo kow marka waana ansax
waxaad kaloo maqli doontaan qaybtii labaad warbixin aynu kaga hadlayno xaaladda soomaalida dalka koonfur afrika soomaali dukaanka dukaama lagu gubay saddex wiil oo soomaali oo lagu gubay duulo hoos timaada magaalada johannesburg sanadkii laba kun saddex iyo tobankii xilli iyagoo hordaya in dukaankii inta baasiin lagu bulbulay kadibna dab lagu qabatay kooxdii halkaas ujeesatana ay hareeraha dukaanka ka istaageen
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii dooda gaaban caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa dadka maraykanka ee kala qaybsan ugu baaqay in ay soo dhoweeyaan waxa uu ugu yeeray dib u soo nooleynta qiiradii maraykanka isaga oo xalay khudbad u jeediyay labada aqal ee koongareeska maraykanka madaxweyne trump ayaa shaaca ka qaaday qorshe damaaci ah oo dib loogu soo nooleynayo dhaqaalaha maraykanka lagu sugayo amniga xuduudaha lagu xoojinayo lacagta ku baxda militariga islamarkaana isbeddel loogu sameynayo hanaanka daryeelka caafimaad ee maraykanka madaxweyne trump waxa uu sheegay inuu doonayo in dhammaan dadka maraykanka ay guulaystaan hase yeeshee taasi aanay ku dhici doonin deegaan aan kala dambeyn ka jirin oo qasan madaxweynaha waxa uu sheegay in qorshihiisa uu bog cusub u furi doono weynaanta maraykanka ayna ku jiri doonaan isbeddel lagu sameeyo habka canshuurta iyo heshiisyo ganacsi oo u faa'iideynaya shaqaalaha maraykanka trump ayaa wacad ku maray in maraykanka uu ka dhigi doono mid ka nabad qaba halista kooxaha argagixisada hadalladiisa ayaa waxaa si diiran usoo dhoweeyey xubnaha xisbiga jamhuuriga halka xubnaha xisbiga dimuqraadigana ay si eedabaysan ku qaabileen maleeshiya ayaa eedeyn ku soo oogtay laba haween ah oo loo haysto dilka kim jong nam oo ah walaalka ka weyn hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un siti asiya oo ah shan labaatan jir u dhalatay dalka indonesiya iyo duan thi hong oo siddeed iyo labaatan jir u dhalatay dalka vietnam ah ayaa ammaankooda si weyn loo adkeynayay waxaana ay kasoo muuqdeen maxkamadda magaalada kualalambuur labadan haweena ayaa sheegay in ay yihiin dambilaawayaal waxayna rumaysan yihiin inay ka qayb qaadanayeen barnaamij kaftan qaraaxaysi ah oo telefishin loo duubayay labaduba haddii dembigan lagu heli waay lagu helo waxay wajihi doonaan dil dacwad oogayaasha ayaa doonaya inay si wada jir ah u maxkamadeeyaan labadan haweenka ah waxaana la filayaa in mar kale dhagaysiga dacwadooda la isugu yimaado bisha abriil gabdhahan ayaa waxaa loo xiray jaakadahan xabadda karin markii dib loogu celinayay xabsigii laga soo waday
dhinacyada isku haya maamulka magaalada xalab ee dalka siiriya ayaa galay dembiyo dagaal sida lagu sheegay warbixin cusub oo maanta ka soo baxday jamciyadda qurumaha ka dhexaysa warbixintii ugu dambeysay ee qaramada midoobey ee dagaalka lixda sano ka socda dalka siiriya ayaa sheegtay in duqeynta dhinaca cirka ah oo ciidamada siiriya ay ku dileen afar iyo toban qof oo shaqaale gargaar ahaa iyo hakinta gargaarka bini aadamnimo ay qayb ka ahaayeen dembiyadii dagaal ee laga geystay magaalada xalab qaramada midoobey waxa ay sheegtay in ciidamada siiriya iyo kuwa raashiya ay si joogtaha oo aan kala sooc lahayn ay gantaalaha kalastarka ugu duqeeyaan qaybta bari ee magaalada xalab oo mucaaradku ay haystaan taasina ay dhacday intii u dhexaysay bilihii julaay iyo diseembar ee sanadkii tegay boqolaal qof ayaa lagu dilay halkaasi isbitaallana waa lagu burburiyey taasi oo ah dembiyo dagaal sida warbixintu ay xustay dhinaca kale warbixinta ayaa waxa ay sheegtay in kooxaha mucaaradka ay dileen islamarkaana dhaawaceen tobaniyo qof markii ay hubiyaal ku garaaceen qaybta galbeed ee magaalada oo dowladda suuriya ay maamusho kooxahan ayaa sidoo kale u diiday dadka rayidka ah in ay ka baxaan bariga magaalada xalab waxayna ka dhigteen gabaad ay xabadda isaga dhigaan taasi oo ay sii dheer tahay inay weerareen xaafadaha kurdishka sida warbixinta lagu sheegay dhammaan ficiladaasi ayaa ah dembiyo dagaal ayay tiri warbixinta qaramada midoobay
halka warkaasi aad kala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta si buuxda u ansixiyey ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya xasan cali khayre oo saddexi labaatankii bishii februari uu magacaabay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ra-iisul wasaaraha ayaa helay dhammaanba codadka laba boqol iyo soddon iyo kow xildhibaan ee fadhiya kulankii maanta warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste xildhibaanada baarlamanka soomaaliya ayaa maanta cod aqlabiyad leh ku ansixiyey ra-iisul wasaaraha cusub xasan cali khayre oo maanta baarlamanka hortegay si uu kalsoonidooda u helo ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa ka hor inta aan la ansixin waxa uu la hadlay mudanayaasha baarlamanka waxaana uu ka codsaday inay codkooda siiyaan isagoo si horu dhacahna uga hadlay qorshaha siyaasadeed ee ay xukuumaddiisu ku shaqayn doonto xukuumaddaydu waxay ku shaqayn doontaa rabitaanka shacabka soomaaliyeed iyadoo xoojinaysa wada shaqaynta hay-adaha dastuuriga ah lana imaan doonto isla xisaabtan dhab ah anigoo idinsoo hordhigi doono barnaamijka xukuumadda oo faah-faahsan kadib markaan sameeyo la tashiyo dhab ah haddana waxaan si kooban hadda idinla wadaagi doonaa arrimaha aan diiradda saari doonno xildhibaanada sharafta leh mudalayaal iyo marweyn anigoo ka duulaya halkudhigii madaxweynaha ee ahaa nabad iyo nolol waxaan mudnaanta koowaad siin doonaa arrimaha soo socda gurmadka abaaraha oo aan horey uga hadlay amniga dhisidda ciidan qaran iyo xasilinta dalka la dagaalanka musuq maasuqa hagaajinta maamulka iyo maareynta dhaqaalaha dalka hirgelinta cadaaladda iyo dib u habeynta garsoolka garsoorka dalka dhammaystirka dastuurka xoojinta federaaleynta hirgelinta asxaab siyaasadeed hirgelinta doorashooyinka heer degmo heer dowlad goboleed heer federaal iyo guud ahaan dimuquraadiyeynta dalka soomaaliyeed mar labaad waxaan idinka codsanayaa si sharaf leh inaad kalsoonidiinay siisaan intaasi kadib guddoomiyaha baarlamanka maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa xildhibaanada ka codsaday in codka loo qaado kalsoonisiinta ra-iisul wasaaraha waxaana codka oo ahaa gacantaag ra-iisul wasaaraha ansixiyey dhammaan xildhibaanadii ku sugnaa golaha shacabka oo ay tiradoodu gaaraysay laba boqol soddon iyo kow sida uu ku dhawaaqayo brofesor maxamed sheekh cismaan jawaari oo shir guddoominayey kulanka golaha shacabka ee maanta mudanayaal codaydii waxay noqotay waxaa goobjoog ah laba boqol iyo kow iyo soddon waxaa diiday eber waxaa ka aamusay eber waxaa ogolaaday laba boqol iyo soddon iyo kow marka waana ansax
ansixinta kadib ayaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre lagu hordhaariyey golaha baarlamaanka waxaana xildhibaanada uu u jeediyey hadal kooban oo u badan mahadcelin ku aadan codka kalsoonida ah ee ay siiyeen waxaan maanta oo ah maalin taariikhi ah halkan uga mahad celinayaa guddoonka golaha baarlamaanka iyo dhammaan xildhibaanada sharafta leh sidii wanaagga iyo wadiniyaddu ku dhehendheehnayd ee aada codkiina kalsoonida ii siisaan waa maalin taariikhi ah inaad kulligiin codkiina i siiseen mana ilaawi doono sidaas daraaddeed waxaan qirayaa inaan kulligeen isku nahay hal qof ama hal gruub oo ka shaqaynaya sida dalka soomaaliyeed loo horumari lahaa waana idinla tashan doonaa haddii ilaahay yidhaahdo waxaad igu aaminteen xil iyo mas-uuliyad qaali ah oo u baahan hufnaan karti iyo daacadnimo waxaana hortiina ka ballan qaadayaa wada shaqayn dhow iyo wada tashi joogto ah si aan dhammaanteen si habsami leh ugu gudano waajibaadka una xaqiijino waxqabadka shacabka soomaaliyeed ay naga filayaan madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa soo dhoweeyey sida ay xildhibaanadu u ansixiyeen ra-iisul wasaare xasan cali khayre waxaana uu dhanka kale tilmaamay in halkudhigga dowladda cusubi ay tahay mid ka shaqaynaysa arrimaha dib u heshiisiinta iyo dib u dhiska dalka waxaan leeyahay dowladdan dowlad walba waxay leedahay eh, iyo xukuumad walbaba ama eh, dowlad walba waxay leedahay hal kudhig hal kudhiga dowladdan waxa weeye dib u heshiisiin iyo dib u dhis waa dowlad dib u heshiisiin ah iyo dib u dhis ah oo ku dhisan saddexda asaasiga ah oo koow ay ka tahay ammaanada ummadda ammaanada ay noo dhiibteen inaan u ilaalino labo cadaalad inaan ku shaqayno oo ah tiir dhexaadka ee ee dalna burburiya ama dal dhisa tiir dhexaadku waa cadaalad tan saddexaadna waxa weeye dadkeena saboolka ah ama ee ee dhibku hayso inaan u naxariisano aan isku naxariisanno baarlamaankii sharafta lahaa waxay ka turjumeen rabitaanka shacabka waxaana u shaqayn doonaa afarta afarta sano soo socota rabitaanka shacabka ku shaqaynaynaa iyo taladooda iyo waxay rabaan ugu dambayntii qaar ka mida mudanayaasha baarlamanka soomaaliya ayaa v o a u soo bandhigay aragtidooda ku aadan ra-iisul wasaaraha ay maanta ansixiyeen wa xildhibaane saar cumar maalin waxaan odhanaa si aad iyo aad u fiican bilow khayr leh shaqo fiican la qabtay arrimahaasna waxaan filaynaa in si ay hor usii socdaan xasan macalin maxamuud see u aragtaa ansixinta maanta Een, ansixinta maantu waxa waaye sidii horeba nalooga bartay baarlamaanka soomaaliya ra-iisul wasaare xasan cali khayre waa soo dhowaynaynaa cod aqlabiyada oo kalsoonideenna ayaan siinay waxaan u rajaynaynaa asaga iyo xukuumaddiisana guul ayaan u rajaynaynaa Ee, shacabka soomaaliyeedna waxaan u rajaynaynaa horumar بسم الله الرحمن الرحيم وحلمان عبد الله علاض روبله aad iyo aadaan ugu faraxsanahay in brime ministerka cusub ra-iisul wasaaraha cusub ee maanta xildhibaanada sharafta leh aan cod aqlabiyad ee ku ansixinno Een, waxaanu ka sugaynaa insha allah een, khayr badanaan ka sugaynaa haddii ilaahay yidhaahdo in xukuumad cusub ee uu soo dhisa haddii ilaah yidhahdo ummadaani samata bixiso aad iyo aadaan ugu faraxsanahay hambalyaan leeyahay hambalya ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa haysta muddo soddon casho ah inuu ku soo dhiso golihiisa xukuumadda waxaana horey u jirtay in madaxweynaha soomaaliya markii uu magacaabay ra-iisul wasaaraha cusub uu ka codsaday in muddo shan iyo toban casho ah uu ku soo xusho golihiisa wasiirada kulanka baarlamanka maanta ayaa ka duwanaa kuwii hore waxaana xildhibaanada wejiyadooda ka muuqatay qiiro iyo farxad waxaana kulanka lagu soo afjaray heesta astaanta calanka soomaaliyeed oo ay xildhibaanada iyo kooxda baanbayduba si wada jira ugu luuqaynayeen xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
laanta afka soomaaliga ee v o a waxay dhegaystayaasheeda ugu bishaaraynaysaa inay mar kale dib u soo celinayso barnaamij ay ku eegayso dhacdooyinka ugu waaweyn ee toddobaad kasta ka dhaca caalamka barnaamijkan oo loo bixiyey dhacdooyinka toddobaadka waxaa toddobaad kasta lagu soo qaadan doonaa arrimihii ugu muhiimsanaa ee caalamka ka dhacay toddobaadkaas gaar ahaan soomaaliya geeska afrika caalamka carabta iyo dunida islaamka barnaamijka oo sabti kasta idaacadda galabnimo afarta aad ku maqli doontaan waxaa si gaar ah loogu falanqayn doonaa qodob ama laba ka mid ah waxyaabaha toddobaadkaas ugu hadalhaynta badan haddaba ha moogaanina barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka oo sabti kasta aad maqli doontaan inta aan la gaarin barnaamijka xiisaha leh ee hambalyada iyo heesaha
toddobaadkan waxaa dalka koonfur afrika ka dhacay weeraro loo geysanayo dadka ajnabiga ah ee ku nool dalkaas gaar ahaan ganacsatada soomaalida ayaa ka mid ah dadka sida weyn ay u saameeyeen weeraradan u dambeeyey waxaana taasi ay keentay in dukaamada qaarkood la boobo halka ganacsatada qaarkoodna ay soo gaareen waxyeello fudud haddaba v o a ayaa waxa ay warbixinno gaar ah ku eegeysaa xaaladda dhabta ah ee soomaalida ku nool dalka koonfur afrika warbixintan oo ah tii labaad waxaanu ku eegeynaa xiriirka soo jireenka ahaa ee dowladihii soomaaliya iyo koonfur afrika
soomaalidu waxay wakhtiyo badan garab taagnaayeen dhaqdhaqaaqyadii xorriyadoonka ee koonfur afrika taasi waxay keentay in markii soomaaliya ay burburtay in soomaali badan oo nolol raadis ahi ay u hayaamaan dalka koonfur afrika waxaana badankoodu ay dalkaas ka galeen waddammada jaarka la ah koonfur afrika sida uu sharaxayo maxamed cabdulaahi maxamed oo ah hogaamiye guddi kumeel gaadh ah oo ay samaysteen jaaliyado ka dhisan koonfur afrika inta ugu badan dadku waxay kasoo galaan xadka udhexeeya dalka zimbabwe iyo iyo iyo south africa iyo xadka kale ee udhexeeya mosambique iyo iyo south africa labadaa bowdher oo labadaa xad oo ah maaragtay xadka dhulka ah ayay ayay inta badan ku yimaadaan dadka soomaalidu iyagoo soo maraya dabcan wadamadan kale ee sida wadanka Ja- jaarkaland soomaaliya oo kale iyo kuwa ku-xiga iyo oo dhulka safar dhulka ay ku imaanayaan dhinacyo kala duwan oo aan la xidhiidhay ayaa ii sheegay qiimeyn kala duwan oo ku saabsan tirada soomaalida ku nool koonfur afrika hase ahaatee maxamed cabdulaahi ayaa isagu ii sheegay in soomaalida u diiwaan gashan qaxooti ahaan ama sugaya in la ansixiyo inay gaadhayaan ilaa toddoba iyo soddon kun oo qof soomaalida ku sugan koonfur afrika waxay aad ugu firfircoon yihiin dhinaca ganacsiga hase ahaatee ma heli karaan dhaqaale buuran oo ay kula jaan qaadaan ganacsiyada ka dhisan magaalooyinka waaweyn taasi waxay ku khasabtaa in ay aadaan goobaha magaalooyinka ka baxsan halkaas oo ganacsigooda ay ka hirgeliyaan meelaha yacni ee, ee, dhulka magaalooyinka waaweyn ee horumarsan ee maaragtay jidadkii iyo nidaamkiile iyo magaalo meelaha ku dhadhow ee magaalooyinka yaryara iyo dhulka isku raranta ah ee maaragtay aan qorshaysnayn ee, ee, ee, dawladdu aanay qorshaynin oo adeegii bulshada inta badan uu ka bade uu ka maqan yahay sida booliskii iyo adeegii ca- maaragtay caafimaadka ama uu kaba fog yaho in badan u jiro ee, maadaama ay yihiin dhul dadku ay iska degeen oo aan maaragtay ee, ee, ahayn dhul qorshaysan ayay u badan yihiin dadka soomaalidu ganacsiga yaryar ay ku haystaan waayo magaalooyinka waaweyn kama awoodi karaan kharashaadka uu u baahan yahay ganacsigu xagga kirada iyo iyo kharashka kale la xidhiidha tuulo ama magaalo yar oo aan adeeg dowladeed ka jirin isla markaana dan yar ay ku nooshahay ayaa laga yaabaa in qof soomaali ahi meherad ganacsi ka furto waxaa laga yaabaa in ganacsiga qofkaasi hana qaado arrintaas ayaa marar badan ka cadhaysaysa dhallinyarada u dhalatay dalkaas ee aan shaqada haysanin isla markaana ku sugan nolosha saboolka ah waxayna keentaa in ay weerar ku qaadaan soo galootiga ku sugan koonfur afrika gaar ahaan kuwa ka soo jeeda qaaradda afrika xasan ciise maxamuud oo ku magac dheer xasan xiito waa ganacsade ku sugan magaalada britoria dadku waxay isugu jiraan een, sidaa ogtahaba ee, mar kasta oo bulsha ay meel wada degan tahay dad waaweyn iyo dad dhalinyaro ah marka dadka dhalinyarada ah waxay taagnaayeen ayaga mar kasta inay na dilayaan nana dhibaateynayan nana boobayaan laakiin xaafadaha waxaa jira dad community ah oo dadka odayaasha oda dhaqaameedyada ah dadkaas ah, waxay dhahayeen ilaa taariikhdaas intaan la gaarin ka baxa si idinkana dhibaata idin gaarin annagana ay dadkeena seef u noqdaan oosaan isku baabi'in oo mataqaana xoolihiina loo dhicin sannadihii ugu dambeeyey waxaa dalka koonfur afrika ka dhacayay weerarro ajnabi nacayb ah oo geystay khasaare aad u daran kuwaas oo si gaara loogu bartilmaameedsanayey dadka ka soo jeeda qaaradda afrika soomaalida lafteeda ayaa ka mid ahaa dadkii waxyeelladu ka soo gaadhay weerarradaas hase ahaatee dadaal dheer oo la sameeyey arrintaas waa la xakameeyey cumar kiyow oo ah saxafi ku nool johannesburg ayaan weydiiyey waxa uu ka xasuusto dhacdooyinkii ugu darnaa in dhacdooyin badan oo kala duwan ayaa dalkani ka dhacay in shan iyo tobankii sano ugu dambeeyey in balse waxaan goobjoog u ahaa in soomaali dukaanka dukaamo lagu gubay saddex wiil oo soomaali oo lagu gubay duulo hoos timaada magaalada johannesburg sanadkii laba kun saddex iyo tobankii xilli iyagoo hordaya in dukaankii inta baasiin lagu balbalay kadibna dab lagu qabatay kooxdii halkaas ugeysatana ay hareeraha dukaanka ka istaageen iyagoo in sugaya markaasi ciddii kasoo badbaadaa in ay qoda kasii jiraan halkaasna saddexda wiil soomaalida ay ku basbeeleen sidoo kale waxaa jirtay magaalo in lagu magacaabo borta elizabeth oo ku taala gobolka esrinka ee dalkan koonfur africa iyadana afar wiil ayaa hol dukaan lagu gubay in in sanadii sii horeeyay dhacdooyinkaas goobjoog u ahaa oo aad u xanuun badan waxaa kaloo jiray in dad lagu jarjaray baangado oo lagu dilay oo kooxdii ka dambeysana ilaa hadda aan aan lasoo qaban inkasta oo waayadan ugu dambeeyey ay xaaladdu degganayd hase ahaatee toddobaadkan ina dhaafay ayaa meelaha qaar waxaa lagu arkayey dhallinyaro cadhaysan oo hanjabaado u diraya soo galootiga ay soomaalidu ka mid tahay tusaale ahaan tuulooyinka ku hareeraysan britoria waxaa soomaalida ka ganacsata loo qabtay inay meheradahooda ku xidhaan muddo bil gaadhaysa oo ku beegnayd afar iyo labaatankii bishii februari oo ku beegnayd maalintii jimcihii ina dhaafay taasi waxay keentay in soomaali badani ay ka soo cararaan tuulooyinkii ay ganacsiyada ku haysteen isla markaana ay alaabooyinkoodii ula soo guuraan magaalada britoria waa kan ganacsade xasan ciise maxamuud oo leh saddex meheradood oo ii sheegay in uu soo xidhay dukaamadii uu ku lahaa tuulooyinka ku hareeraysan britoria walaal waxaa een, la- naloo qabtay time een, muddo bil ku dhow nagula dhahayay waa laydin gooba waa laydin dhacaya een, meeshaanaad imaanaysiin lacagteena aad qaadanaysiin een, dadkeeniya mataqaanaa aad aad aad dhicaysiin een, xoolaheeniyaad haysatiin waa jinsi nacayb allin- arrin ku salaysan oo macnaha iyo sharciyo qalada haysatiin iyo waxyaabo lamid ah iyo en- en dowladdan la yidhaha nigeria dad dad badanaa ka jooga waddankan ee ayagana afrikaan ah oo ayagana lagu eedeynayo inay drugs iyo waxyaabo lamida ay dadka ka gadaan oo ay en dhibaato ku hayaan waddanka koonfur africa marka en ayaga marka ma kala yaqaanaan dadka en afrikaankii oo dhan hal notiisay siiyeen wax ajnabiga ma arki karno waan dilaynaa waan dhacaynaa waan boobaynaa en maalintii jimcigeeda lasoo dhaafay oo taariikhdu ku beegneed labaatan iyo afartii bishaana loo qabtay oo la yidhi qofka ugu dambeeya waa inuu ka baxaa En marka en dadka inta badan waxaa la sameeyey en marka en dukaamadii laga soo raray aniga shaksi ahaan xasan en dukaamadii waan ka raray meel oo waxaan geeyey oon magaalada pretoria xataa aniga long time aan deganaay marka waxaan sameeyey in aan alaabtii geystay meel en garaaja oo cadaan ay leeyihiin oo isla meesha aan deganaa wax yar u jirta laakiin ka feebsan oo securitigooda iyo waxooda leh marka meeshaasaan alaabti geeyey en en dukaamadiina waxa waaye waxaan annagiya joogna aniga dhallinyaradiina ila shaqaynaysay baa ku harnay hase ahaatee dhallinyaro cadhaysan ayaa ka daba timi ganacsatada u soo carartay britoria halkaasna waxaa ka dhacay iska hor imaad inkasta oo booliska koonfur afrika uu soo dhex galay niyohod en la- afar iyo labaatankii en maalinta jimcaha ahayd ayaa weerar aad iyo aad u culus waxaa lagu soo qaaday magaalada pretoria en soomaalidana way dadaaleen oo way isdifaaceen oo mataqaanaa nin walba wixii uu markaas haystay ul eh, baangad waxyaabo lamid ah iyo en arshadaha dhan waa iska aragteen umaleyna waa lagu dagaalamay en booliskana way caawiyeen en markii meeshaas lagu kala tegayna magaalada isla magaalada haddana eh, dhexdeeda ayay waxay ku weerareen meel Nige- nigerian ku badan yihiin en hal nin oo nigerian aan maqla in lagu dilay en ayagana booliska ka soo celiyey kabacdina way laabteen intii iska hor imaadku dhacayay maalintii jimcaha waxaa goobta ka dhacday arrin xiise leh oo soo jiidatay warbaahintii goobta ku sugnayd dhinac waxaa ku sugnaa koox dhallinyaro u badan oo u dhashay dalka koonfur afrika oo ku hubaysnaa agab kala duwan dhinaca kalena waxaa ka soo jeeday dhallinyaro iyo ganacsato soomaali ah oo waardiyeysanaya alaabtii ay kala soo carareen tuulooyinka waxayna ku hubaysnaayeen agab ay isku difaacayaan waxaa dhacday iyada oo weerarka labada dhinac uu socdo in wiil arday ah oo u dhashay dalka koonfur afrika in uu u soo cararo dhinacii soomaalida isagoo aan garanayn dhalinyaro badan ayaa isku dayay inay waxyeeleeyaan hase ahaatee waxaa shaashaduhu qabteen nin soomaali ah oo isku duubay wiilkii u dhashay koonfur afrika si uu u badbaadiyo ninkaasi wuxuu ahaa maxamed xasan Eh, waxaa la riixay dadkii sool afrikaanka dib loo riixay eh, qaar kamida markaasoo goosan ahaay oo soo baxsaday dhan ninkan dhalinyarta ah oo markii dambe lanagu yidhi wuxuu ahaa arday wuxuu kusoo dhex orday markaa halkii ay dadka soomaalidu ay ku xooganaayeen ama guryihiibu soo dhex galay deetan markuu arkay inuu khatar kusugayo soo orday soomaali badan iyo dad kaloo iyaguna ajanabi ah ayaa soo eryaday Eh, midiyuhuna meesha way joogeen marka eh, dadkeenina way dhalinyaradu aad bay u caraysnaayeen oo dhalinyar ma waa dareemi kartaa dee dhibaato la soo qaxay oo meel eh, khatara xilligaa tensionku taagan yahay Eh, iyagoo markaa marka ay aada ugu dhowdahay inay maaragtay ay dilaan baan marka anigu qabtay Eh, arrintaasina waxay noqotay runtii eh, markaan eh, badbaadiyey arrin maaragtay ay iyagii yidhaahdeen annagii maaragtay oo dee iyagiiba weerar ku hayn bay dadka iyagii badbaadiyeen waayo eh, eh, hadday dhici lahayd in in la dilo waxay noo sheegeen inay kumanaan kun ay ugu aari lahaayeen oo ajanabi ah saasaanu ku badbaaday inankaasi Eh, mar shalayna waxaanu is aragnay eh, aabihii dhalay inanka oo noo yimid oo maaragtay isaguna arrinta nooga mahadnaqay oo ka tirsan eh, ciidankan eh, xoogga dalka eh, South Africa ka tirsan danjiraha soomaaliya ee koonfur afrika jamaal maxamed barrow ayaa v o a u sheegay in safaarad ahaan ay dadaal xooggan ka galeen sidii wax looga qaban lahaa waxyeelada loo geysto ganacsatada soomaalida ee koonfur afrika ku sugan horta waxaan sameynay laba tallaabo ayaan qaadnay tallaabo waxa waaye culeys saarid oo safaaradaha afrikaanka oo dhan ah waxay sameeyeen midnimo waxa la dhaho solidarity waxaa la abaawulay safaaradihii dhana la abaawulay oo safaarad soomaaliya ku jirta oo afrikaanka ah waxaa toos lala kulmay wasiirka arrimaha gudaha oo arrimaha su-aala laga weydiinaya afar saacadood shir socday wuxuu ka bixiyey raaligelin uu ka bixiyey wuxuu sameeyey inuu diyaariyeen maxaa la dhahay qaabkii looga hortegi lahaa waxaa isla shalay ilaa daraar la qabtay boqol i- in ka badanaa la qabtay dadkii wa- waxaas abaabulaayeen ah dad badan ayaa isweydiin kara dadka u dhashay koonfur afrika ma abaalaawayaalba iyaga oo barbar dhigaya abaalkii dalalka afrikaanku ay gashadeen hase ahaatee maxamed xasan ayaa isagu sidan u dhigay qofka aan runtii ku dhex jirin eh, waddankanan aan in badan dee aqoon iyo u- u lahayn waaragnimo waxay ku noqonaysaa cajiib laakiin markaad xaqiiqada kale eegto eh, dadkan rabshadaha samaynaya waa dad iminka dhashay oo muddadii maaragta aynu burbursanaynba soo kordhay dadka kale ee waxaan samaynaya waa dad aan aqoon badan lahayn waddankan eh, manhajkiisa waxbarashadu eh, taariikhda afrika laguma dhigo oo ilaa hadda wax badan lama bedelin eh, maaragtay xilligii gumaysiga Eh, berigaa horena maaragtay lamaba ogolayn marka waxaad waxaan umalaynayaa in dadkan xataa laftoodu aqoon badan oo africa inay usoo halgantay guud ahaanba wax yar bay ka hayaan eh, dadka caadiga ah ama dadka maaragtay dabaqadan hoose Eh, dadkooga siyaasiyiintaa iyo dadkooga mutacalimiintaa iyo dadkooga waaweynaayo xilligaa joogay waa ogyihiin laakiin waxaa runtii eh, arrinta adkaynaya waa dadkan yaryar ee iminka dhashay iyo wada iskuuladii oo aan maaragtay taariikhdii aan lagu dhigin oo aan wax maaragtay dadku waxba aanay ka ogeyn wixii hore aynu abaalkii hore loo galay iyo iyo maaragtay waxay tahay afrikaannimadu runtii aan wax badan ka ogeyn ganacsatada soomaalida qaarkood oo aan xalka weydiiyey ayaa iyagu ii sheegay in wax waliba ay ku xidhan yihiin sida soomaaliya ay noqoto iyaga oo farriin u diray madaxda soomaalida ee haatan la doortay waa kan ganacsade xasan ciise maxamuud waxaa dhacda markii aan bulisiidhishinada tagno ama aan dawladda u tagno dawladdu waxay noogu jawaabtaa waddankaan adinkaa imaateen dadkuna waa dadkeenii so ma u dili karo qofkan in aa adiga aad aad noolaato qofkaan aniga waddankeyga u dhashay ma u dili karo booliskaa noogu jawaaba haddii aad rabtiin aad noolaatiin oo aa- aad lifekiina waa idin saafgaraynaynaa bolis stationada imaada alaabtiin halkaan soo dhigta waa idin saafgaraynana marka meeshaas waxaa ka cad intii uu dili lahaa qof south africana inaa adiga dhimato marka madaxda dalka waxaan kula talinayaa ama aan jeclaa lahaa inaan u sheego in ay dadkii en- en- ee dadka dadkooda suuga fikiraan inooga fikiraan oo nalaga a- oo dadka silicsan ee mataqaana rafaadsan ee dunida dacladeeda ku kala rafaadsan laga aruuriyo nala aan nala tuso tviyadaan daawanaa waddankaan markasta xaaladiisa la soconaa waalidkeenaa joogo maanta markaan hooyaday waco aan eelaado hooya dhibkaana haysta way jeceshahay wiilkeeda inuu yimaado way jeceshahay inaan noolaado laakiin waddankii ayadayaa ujeeda oo mandhaq waxay leedahay waddanka weli wax yaraa dhimane Eh, kasoo tag haddii waa meesha aa ku dhimanaysid laakiinse waddankaana waddan kale maa marka eh, waxaa keeni karta inaan waddanka joogno arrintaasaa keeni karto madaxdeenna waxaan jeclaa lahaa inay noo damqadaan naga naxaan nana ogaadaan waxaana aad ugu faraxsanahay dadka hadda waddanka qabsaday ee saddexda nin ee ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynuhuba waa dad qurba joog ah waa dad soo arka dhibka uu leeyahay ee qurbaha ay leeyihiin waa dad og En waxaan jeclaa lahaa in ay dadka soomaaliya joogo oo weligood meel uga bixin ee nin walba gurigii oo ku dhashay uu joogo in laga dhaadhiciyo dhibaatada qurbaha ka jirto iyo aj- iyo ajnimo waxa ay tahay ee waddan kale aa ku nooshahay annaga marka hadda dadkeena inala soo hadlaan waxay aaminsan yihin inaan noolnahay waxay aaminsan yihin inaan raaxaysanayno waxay aaminsan yihin inaan daba jirno laakiin dhibka nagu haysta meeshaan waxaa ogaan kari keliya qof inta yimid
dhegaystayaal guud ahaanba intaas waxay naga eeg warbixinnadii gaarka ahaa ee aan ku eegaynay xaaladda soomaalida ku nool koonfur afrika
markana qaybihii ka hara idaacaddeenna ayaan gudageli doonaa waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban iyo weliba caafimaadka iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warka caalamka qodobadiisii ugu waaweynaa
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa dadka maraykanka ee kala qaybsan ugu baaqay in ay soo dhoweeyaan waxa uu ugu yeeray dib u soo nooleynta aqiiradii maraykanka isaga oo xalay khudbad u jeediyey labada aqal ee koongareeska maraykanka trump ayaa shaaca ka qaaday qorshe damaaci ah oo dib loogu soo nooleynayo dhaqaalaha maraykanka lagu sugayo amniga xuduudaha laguna xoojinayo lacagta ku baxda militariga ayada oo sidoo kalena isbeddel lagu sameynayo hanaanka daryeelka caafimaad madaxweynaha waxa uu sheegay in uu doonayo in dhammaan dadka maraykanka ay guulaystaan hase yeeshee taasi ay ku dhici doonto oo keliya marka la helo deegaan ay kala dambeyn ka jirto oo aan qas lahayn saraakiisha reer afghanistan ayaa sheegay in koox aada hu- u hubeysan oo ismidaamiyeyaal ka tirsan daalibaan ay ku jiraan ay weerar ku qaadeen saldhig boolis oo ku yaala galbeedka kabul caasimada dalkaasi iyagoo rasaas huwiye ciidamadii ammaanka weerarkan qorshaysnaa ee gaadmada ah ayaa ku bilowday gaari qarax uu ku xirnaa oo galay albaabka hore ee xarunta booliska tobaneeyo qof ayaa ku dhintay tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen afhayeenka daalibaan sabiixullah mujaahid ayaa sheegay in weerarkaasi iyagu ay ka dambeeyeen isagoo xusay in dagaalyahano ka tirsan jabhadooda ay weerarkaasi ku qaadeen ciidamada afghanistan
dhinacyada isku haya maamulka magaalada xalab ee dalka syriya ayaa galay dembiyo dagaal sida lagu sheegay warbixin cusub oo maanta ay soo saartay qaramada midoobey warbixintii ugu dambeysay ee qaramada midoobey ee dagaalka lixda sano ka socda dalka suuriya ayaa sheegtay in duqeyntii dhinaca cirka ahayd oo ciidamada syriya ay ku dileen afar iyo toban qof oo shaqaale gargaar ahaa iyo hakinta gargaarka bini-aadamnimo ay qayb ka ahaayeen dembiyo dagaal oo laga geystay magaalada xalab waxay sidoo kale warbixintu sheegtay in kooxaha mucaaradka ay dileen islamarkaana dhaawaceen tobaniyo qof oo rayid ah markii ay hubiyaal ku garaaceen qaybta bari ee magaalada waa qaybta galbeed ee magaalada oo dowladda suuriya ay maamusho qodobadii wararka ugu door koroona aynu intaasi ku dhaafno weli waxaad naga dhagaysanaysaan idaacadda habeenimo ee laanta af soomaaliga ee v o a dhegaystayaal markanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii dooda gaaban waxaa soo jeedinaysaa falastiin axmed iimaan
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban xubinta dooda gaaban ee maanta waxaanu ku eegaynaa abaaraha ka jira soomaaliya iyo qaabka ugu habboon oo wax looga qaban karo dad badan ayaa waxa ay qabaan in maadaama abaartani ay tahay mid soo noqnoqotay in loo baahan yahay in dadka soomaaliyeed iyaga ay iskaashadaan oo inta aanay arrinta farkabax gaarin ay noqoto mid ay dadku iska gargaaraan islamarkaana abaaruhu ay tahay arrin ay ku filan yihiin dadka soomaaliyeed inay iyagu gudahooda xalistaan oo aanay u baahnayn kaalmo uga timaada dibadda sidoo kalena dadka qaar waxay qabaan in arrintan ay tahay masiibo dabiici ah oo aanay soomaaliya uga maarmin in ay hesho kaalmo dibadda ah waa xubinta doodeena gaaban waxaa ka qayb galaya muna xasan maxamed gudoomiyaha ururada dhallinyarada midoobay ee ku sugan magaalada muqdisho iyo mahad maxamed sheekh oo ka mid a dhallinyarada magaalada muqdisho Een, marka ugu horeysa waan idin salaamay su-aasha ugu horeysa ee aan rabo inaan idin dhex dhiga waxa ay tahay yay tahay inay wax ka qabtaan abaarahan soo laalaabtay ee soomaaliya waxaan ku hormarayaa mahad maxamed sheekh bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsantahay falastiin iyo barnaamijkiina v o a da labadiinuba iyo gabadha kale walaashay igala qaybgelaysa barnaamijka ayadana waa soo dhaweynaya marka hore aniga waxaan qabaa abaarta soomaaliya muddo dheer bay soo jiitamaysay wakti dheerna wadanka way ka jirtaa ilaa iyo hadda inta laga warqabo oo muddo sanad ku dhow ayay abaartu wadanka ay ka jirtaa soomaalidu wax badan bay dadaashay dadaal badanna waa la sameeyey shirkado badan iyo dad badan oo soomaaliyeed oo kaleeta ayaa intuba dadaal badan sameeyey abaarta wadanka ka jirtaahi dhibaatada taagan waxay tahay hal gobol iyo laba gobol iyo midna ma ahan waxaa lagu qasban yahay ama lagama maarmaan ah in la helo kaalmo caalamiya si oo ay uga qayb qaataan international community-ga iyo hay-adaha kaleeta ee sameeya deeqbixiyaasha ayaguna iyo dowladaha carabta dowladaha islaamka intuba cid walba ee soo cid walba ee ama bini aadnimino ama islaamnimo intaba wax ku taageereyso ku taageereyso amaba xitaa saaxiibtinimo intaba la ah dowladda soomaaliya maanta waxaa waajib ah ama muhiim ah in loo istaago qaabkii ay soomaaliya maanta ummadaas masaakiinta ah loo badbaadin lahay ayaa waajib ah taas ayaana qabaa aniga taas ayaana soo dhaweynaya in meel walba ay joogto aan soomaali keliya lagu hadlaynin ayna muhiim tahay maanta in cid walba ee wax laga heli karo in loo qoyla dhaansado si looga wada qayb qaato abaarahaas dhibaatay ummada soomaaliyeed gobol aysan saameyna aysan jirin waa mahadsan tahay haye muna waa mahadsantahay falastiin adigii dhegeystayaasha v o a iyo weliba mahad oo dooda igala qaybgalaya runtii waxaan qabaa aniga fakarkayga fakarka mahad wuu ka duwan yahay intii international community iyo dowladaha adduunka loo qayla dhaamin lahaa waxaan qabaa ummadda soomaaliyeed inay iyagu isku tashan karaan inay iyagu iscaawin karaan leanno dadku waa dad islaama dad muxsiniinaha ku jirta soomaalida waxaanan taas uga qaban leeyahay dadka soomaaliyada intii gargaari bini-aadinimo loo weydin lahaa ummadaha kale ama dawladaha ama hay-adaha internationalka waxaa sii dhimanayo qofkii walaalkaa ahaa ee kugu hoos baahnaa ee abaartu ay haysay oo xoolihii uu ka baaba'ay anigu waxaan qabaa marka ummadda soomaaliyeed inay isu tashan karaan inay iscaawin karaan in loo gargaari karo walaalahaas baahan soomaalinimo waxaan aaminsannahay dadka soomaaliyeed maanta iyaga og meesha dhibaatada ka jirto international community-ga hay-adaha caalamka gaar ahaan hay-adaha deeqda bixiya soomaaliya joogana waxaan oga baranay markii la khaylo dhaamiyo dhibaatooyinka dalku ka dhacaan abaaraha iyo dhibaatada kale masiibooyinka kaleenta ay ka dhacaan kuma soo beegaan xilligii loogu talagalay waxay imaanaysaa dadkii oo baaba-ay la rafaaday rafaadka dib xilligii oo laga gudbay oo roob dadku ay heleen oo iska diirsadeen oo xoolihii ay daaq heleen oo dadku ay naseexaysteen ay imaanaysaa marka waxaan aaminsanahay intii gacan la hoorsan lahaa in innaga aan isu tashanno innaga aan iscaawino soomaalida waxaan aaminsanahay inay samato bixin karta maanta waa ognahay abaarta dalka ka jirtay sidii la rabay maanta wax looma bixinin ganacsatada sidii rabtay wax looma bixinin dadka sidii la rabay waxba oga ogamaysan jawaabin gaar ahaan dawladda soomaaliya ma siinin jawaabtii ku filneed dadkaasi soomaaliyeed si loo samata bixin lahaa waa mahadsan tahay muno waa kugu soo noqon doonaa muno guuraayo dadkana kala guuraayo waa marka kugu soo dadku way dayacan yihiin soomaalida iyagaan iscaawin kara waa kugu soo noqon doonaa muno n haye haye mahad ma u aragtaa in soomaalida ay kaalmadeeda ay muhiim tahay oo ay arrintan wax ka qaban karto oo aan kaalmo beesha caalamkaaba loo baahnayn
kaalmo beesha caalamka in loo baahan yahay waa iska caddahay waana wax aan la dafiri karin waaye muna waxaan rabaa inaan xasuusiyo abaaruhu dalka maanta waxay ka jiraan sanad ayay ka badan yihiin amaba sanad waaye maanta inta waktiga inta uu la eg yahay soomaalidu haddii ay isku filan tahay ama ay iswada caawin karto ama ay ay badbaadsan karaan ummadeeda masaakiinta ah ee dhibaataysan taqriirka ugu dambeeya wuxuu sheegayaa falastiin in shan dhibic shan milyan oo soomaaliya ay abaarta ay saamaysay sideed iyo tobanka gobol ee soomaaliya gobol aysan abaartu aysan saameynin ma jirto one million ku dhowaad oo caruur soomaaliyeed ayaa waxay u dhimanayaan nafaqa darri muxuu ahay qaramada midoobey waxyaaba ay sheegto waxaa kamid ah sideed boqol iyo shan iyo labaatan milyan oo dollar in ninka loo baahan yahay si loo badbaadiyo ummada soomaaliyeed waxaan rabaa kambaniga ugu weynaay soomaaliya oo hormuuda ama ugu badnaay ganacsada ugu badnaay lacagta ay bixiyeen waa lacag lix boqol oo kun oo dollar one million xitaa ma dhamo haddii ganacsato soomaaliyeed ama ummad soomaaliyeed ay isku filan tahay ama ay badbaadin karto muxuu ahay ummadda masaakiinta ah ee caruurta iyo dhibaatada heerkaas gaarta haddii ay badbaadin karaan aniga waxaan qabaa intaanba leeslama soo gaareen hal sana ku dhowaadna leeslama soo gaareen hataa ka hor ayaan intaan isu gurmano ayaan badbaadi lahaynay shacabka soomaaliyeed wuxuu wax badbaadsan karaa ama haddii ay jirto dowlad weyn oo soomaaliyeed oo dalkii oo dhan maamusha ganacsato la yaqaano ummad ninka la yidhahdo wax wada maamuli karta oo la dhihi kara abaara dilaacda isla markiiba laga gaarsii karo intaysan sanadka dhaaf hal bil iyo two months intaan la gaarin laga gaarsii karo markaas unbaa la dhihi karaa waxbaa laga horteegi karaa ama waxbaa la badbaadi karaa laakiin maanta waxaan dhihi karnaa falastiin gacanta way ka baxday ummadda soomaaliyeed maanta qoys walba ayay maraysaa in Waa mahadsan tahay, abaartu ay Mahad.
saameynta ay Waa mahadsan ku yeelatay.
tahay. Ha, marka ha.
eh, ma qabo in soomaaliya ay ku filantaa waa mahadsan tahay mahad n inkastoo tirada aad sheegtay n aanan xaqiijin karin laakiin waxaan rabaa muno inaan siiyo muno mahad sida uu sheegay anaga runtii waa dad oo ka fakar duwanahay mar waliba international community-ga iyo hay-adaha deeqda bixiyo abaartu waxay socotay sanad maanta waxaan ka qayb galay shirkii looga hadlaayay n xal uhelida abaarta dalka oo international community-ga iyo dowladaha caalamka ee soomaaliya joogo iyo madaxweynaha soomaaliya oo meesha aan ku wada kulannay oon kaga hadlayna arrimahan haddii international community ee soomaaliya wax u taraayaan waxay badbaadin lahaayeen halkii sano oo abaartu ay taagneed oo qayladhaantu ay socotay wax badbaadin lahaayeen ummadda soomaaliyeed waxa isugu darsoomay abaar bas ma ahayna colaadaa jirtay fakaro isdiidana ka hor imaanayay meelaha qaar oo dadku ay ku dhibaataysan yihiin lama gaari karin dowladda doorashooyin ay ku jirta laakiin aniga waxaan aaminsanahay ummadda soomaaliyeed maanta inay iyagu isgargaari karaan inay issamata bixin karaan ilaahay qur-aankiisa kariimba ku leeyahay dhulka isaga naxariista samada aan idinkaga naxariista soomaalidu way isku filan tahay laakiin arrintu ma ahayn arrin serious ah oo dadku ay ka wada go-an tahay oo isku si loo wada arag loo wada arkay ma ahayn mana la gaari karin goobaha dadka ay ku dhibaataysan yihiin oo xooluhu ku dhammaadeen oo dadka ay ku baayaysan yihiin oo dhibaatadu ay ka dhacday waxa waxa waaye qaybna shabaabaa joogo qaybna dowladiyaa joogto oo socodkii dadkaas ayaa dhexdii dhexdii ku baaba'ay oo aan laysu labadoodiiba la isugu gurman karin oo maanta xitaa haddii la gaarsi oo loo gargaaro oo deeq la rabo in la gaarsiiyo lama gaarsiin karo amniga dartiis marka waxaan aaminsanahay mar weliba oon ku adkaysanaya ummadda soomaaliyeed waa ummad muxsiniina qof baahan qofka kalanta soomaaliga ma fiirsanaayo maantana way isgargaari karaan dadkan samata la- soomaaliya dhibaataysanna waa la samata bixin karaa waa kaga duwanahay mahad mana ku fakar noqon karo leanno soomaaliya ahay waa diir naxaya waxaan aaminsanahay in anigu walaalkay maanta waxay u baahan yahay ama in aan ku badbaadin karo naftiisa iyo iyo iyo caruurtiisa Waa iyo mahadsantahay maalkiisa Muno.
iyo hantidiisa iyo cilmi waa maadsantaa haye mahad maxaa xalka u aragtaa abaartu waa ay jirtaa khatarta waa ay taagan tahay n beesha caalamka sida hadda muna ay sheegayso inay gargaar keento oo dadkaasi waqtigay u baahan yihiin wax loo qabto mudday qaadanaysaa maxaa adiga xalka u aragtaa Eh, falastiin waxaan rabaa inin yani waxaan halka u arkaa halka intaan ugudbin waxaan rabaa horta marka hore in aan la iska indha tirin Eh, soomaali waan nahay waa sax waaye Eh, waan jecelnahay in aan istaakulayno waan jecelnahay inaan yani walaalkeyn aan eh, dhibaataysan ama gaajo u dhimanayo inaan yani aan gacan qabano laakiin haddana waxaa la rabaa in aan waaqica jira inaan la iska indha tirina ayaa la rabaa oo lagu dhaqma ayaa loo baahan yahay maanta macluusha wadanka soomaaliya ka jirtahay ma ahan dadkii ma ahan bina waxay saamaysay nafliydi ayay saamaysay waxay saamaysay xayawaanka ayay saamaysay Eh, gobolada qaar waxaa laga sheegayay in maxuu waaye ii sheega xayawaanka ay dadka cunayaan Eh, gobolada qaar waxaa laga sheegayay in musiibo dabiiciya isu bedeshay oo intaasoo ceel inta la qoday biyo laga waayey ceelashii ceelasha qaarna intii biyo laga helay biyihii dadka ay u dhinteen ayaa laga sheegaya marka yacni musiibada ilaa heerka intaas la eg gaartay maanta inaan dhahno yacni maxuu waaye soomaaliya ku filan ama keligeeday ku filan tahay ama eh, qofba qofka kale hataa kule ayay ku filan tahay Eh, muxuu ahay aniga i- iima muuqato Eh, aniga halka waxaan u arkaa in eh, dowladda soomaaliya maanta iyo abaabulka madaxweynuhu uu sameeyey iyo eh, inta kale la shaqaynaysa in si wanaagsan loo taageero in maantay eh, ma ahan dekeda muqdisho keliya eh, muxuu ahay gargaar laga soo dejiyo waxaa loo baahan yahay in kismaayo laga dejiyo waxaa loo baahan yahay in berbere laga dejiyo waxaa loo baahan yahay in boosaaso laga dejiyo waxaa loo baahan yahay in hobyo laga dejiyo waxaa loo baahan yahay in baraawo laga dejiyo Eh, maantay eh, taas keliya ayaan anugu Waa qabaa mahadsantahay.
eh, in yani looga gudbi karo oo yani muxuu ahay ama dowladda islaam ha ahaato ama dowladaha carabta ee xubnaha aan ka naha ha ahaato ama hay-ada kaleeto ee maanta wax ku deeqa ha ahaato ama shacabka soomaaliyeed oo qaybtiis ka qaata ha ahaato in intaba gurmed ballaaran oo intaas la eg la sameeya ayaan anugu u arkaa in Waa- xalka looga gudbi waa karo mahadsan tahay muna adoo soo koobaya maxaa xalka u aragtaa Een, waa mahadsantahay falastiin anigu een, intaan xalka u gelin ka hor waxaan qabaa een, markii la rabo in een, hay-adaha internationalka loo qayliyo een, markii la daalo oo dhibaata dadka ku dhacdo oo oo roob la helo kadib iyo waxay keenaan galey galey marka qof baahan oo biyo la-aan hayso xoolihii ka dhammaadeen laguma badbaadin karo waxaan aaminsanahay un xalka u arkaa in ummadda soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed oo curdunka intay tashadaan iyagu dadka ka baaba'ayaan iyagay dunyadu ka baaba'aysaa inay dareemaan en- en dadkaas qaabkii loo badbaadin lahaa guddi loo saaro hadda guddiga abaaraha jiro guddi kale inta loo saaro dabagala en dhibaatada intay la eg tahay lasoo ogaada en si lagu lagu gaarsiin lahaa gargaarka marka waxaan kabaa inay iskaashan karaan ummadda soomaaliyeed en qurba joogta ay soo kaalmeyso dadka ganacsatada ee muxsiniinta ee wadanka joogta ee iyagoo kaalmeeyaan guryaha la galo ummadda soomaaliyeed ee dareento walaalka dhimanaya inuu walaalkooda yahay dareemaan hadday caqabadaas oo kaleenta ayaga ku dhici lahayd xanuunka intuu la egyahay canugaada yarka oo caanaha aad u weysay oo biyo aad u weysay xanuunka intuu la egyahay la dareemo marka innagaa isku tashan karna innagaa iskaalmeyn karna ka hor intaan ajaanib u qaylin lahayn waana mahadsantihiin v o a dhammaan dhegeystayaasha aada u mahadsantihiin aan muna iyo mahad inta ayaana dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa xubintii dooda gaaban waxaa ka qaybgalaya muna xasan maxamed oo ah gudoomiyaha ururada dhalinyarada midoobay oo fadhigoodu uu yahay magaalada muqdisho iyo mahad maxamed sheekh oo isna ku sugan magaal i- iyo mahad maxamed sheekh oo ka mid a dhalinyarada ku sugan magaalada muqdisho tan intaan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena nabadgelyo
aad ayay u mahadsan tahay falastiin axmed iimaan ayaa nala socodsiinaysay dooda gaaban halka aad ka dhegaysanayseena waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington dhegaystayaal markanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska waxaa soo jeedinaya qadar maxamuud xareed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka caafimaadka iyo qoyska oo toddobaadkan idinka imaanaya magaalada nairobi aqoon-yahano soomaaliyeed oo dalka dibaddiisa wax ku soo bartay ayaa xaafadda isliya ee magaalada nairobi ka bilaabay barnaamijyo isugu jira wacyigelinta ku saabsan dhanka cimilada waxbarista qoysaska soomaaliyeed ee xaafadda islii wacyigelinta arrimaha caafimaadka barista hiddaha iyo dhaqanka soomaaliyeed iyo dadaallo kale oo lagu doonayo in lagu dhiirigeliyo waalidiinta soomaaliyeed ee xaafadda isliya ee magaalada nairobi fardowsa jaamac yuusuf oo ah gabar wax ku soo baratay dalka dibaddiisa islamarkaana ah madaxa xaruntan soo qabanqaabaysay dadaalada wacyigelinta ayaa iiga waramaysa ujeeddada barnaamijkan khadarow haddaan kaaga waramo dhibaatada caafimaadka annaga halkan meeshan islii anaga haysta waxaa waaye horta hore marka u horeysa ilmaheeni oo aan babixinba horta hore waxaa weeye qofka bini-aadanka mar kasta oo hadduu yar iyo hadduu weyn yahayba wakti waa inuu lugeeyaa waa inuu qorax arkaa waa inuu dhididaa maba leba waxaan arkay aniga ilmo oo aan maarata waxaa dhacday waarid ilmo laba sano jira layidhi qorax waa inaad laba sac ku haysaa sababto ataa ilmihii qoraxba ma aragba hooyooyin badan baan weydiiyey waxay dhaheen qoraxda annaga uma baxano haddaan isla joogno ilmahana ma saara boor badan iyo ma aragta meel lagu socdaa male waa meeshii meeshii waxaana noqotay meel xaruna oo dadkii meel dadkii degan yahay haddana haddana waa meel oo ma aragtay biic mushtar lagu sameeyo marka runtii waxaa dhacday inay ilmihii cayilaan ilmaheenu aad iyo aad bay u cayilaan iyagoo yaryar wax badan baana hadda cayilkii soo raacay ilmo yar waxa arkaysaa sokor ku dhacday ilmo yar waxa arkaysaa dhiikar ku dhacay cudurro badan baa hadda ma aragtay soo ma aragtay wajahay dadkeena waxaa kaloo walow aad iyo aad aan rabay inaan anigu kaaga sheekeeyo khadar ayaan baan waxaan ahaan jiray turjumaan maraykan oo jooga marka waxaa dhacday mar kasta oo hooyada soomaaliya ilmaha keento waxay dhahaysaa dhakhtar dawada abataydka igu fur ilmahaygu cunto ma cunaan ilmahaygu waa waa cuntada igama cunin sidan sida dhakhtarka wuxuu leeyanaa ilmaha waa cayilan yihiin garaafkii laga rabay cayilka waaba ka badan yihiin ee ilmaha wixiisa kale ka sheekee ilmihii wax kale kama sheekeynayso oo koritaankiisa waxay dhahaysaa ma cayilana cayil ilmahayga dawo iigu qor waa inuu cay marka waxaa dhacday marka gabdho kale oo ajnabi ah oo kale baa imaanaya oo dhakhtarkii qof waliba warqad buuba wataa wuxuu leeyahay sagaal biloodu jiraa weli ma dhaqa ma socon ma gurguuran ilama hadlin maxay tahay waxay ka hadlaysaa maskaxdiisa iyo koritaankiisa maskaxda ee ilmahaygu saasaan sameeyey igama daba samayn wixii qore maca dhakhtarkii marka wuxuu leeyahay waa runtaa waa inaad igu soo celisaa laba bilood kadib in saa iyo saa iyo saa samee marka waxaa weeye waaridku waa inuu marka hore uu mar kastaba ka fekeraa koritaanka ilmuhu inaysan ahayn cunto la siiyo koritaanka ilmuhu waxaa weeye inaad koritaankiisa socodkiisa hadalkiisa maaragtay inuu inaad akhriso maaragtay marka uu sagaal bilood jiro waxa laga raboo dhan labayo toban bilood marka waxa laga raboo dhan laba sano markuu joogo markaas waxaad la soconaysaa inaad ilmihii maskaxda ka koriso iyo ma aragtay dhaqdhaqaaqiisa iyo ma aragtay iisheeg muxuu ahaa isku ma aragtay barbardhigga cuntadiisa iyo ma aragtay koritaankiisa ma aragtay xagga maskaxda ah waaya marka idinku ma kala hadasheen haweenka soomaaliyeed iyo hooyooyinka ku nool xaafadda islii dhibaatadan qoysaska soomaalida ku haysata nairobi walaalo qoysaska soomaalida dhibaatada ku haysata waa lawada ogyahay aada iyo aad bayna u badan tahay waxaanu sameynay barnaamij la yidhaahdo bogaad ma aragtay mashruuc bogaad project aan u bixinay oo wax kale aan ka hadlaynin ee waaridka iyo qoysaska iyo aabihii hooye iyo ilmaba inuu ma aragtay laga wacyigeliyo caafimaadka laga wacyigeliyo waxbarashada laga wacyigeliyo waxyaalahan hadda jira oo hadda shiishada ah oo aad iyo aad inoogu soo batay oo dhibaato aad u haysata ma aragtay communitygeena ah marka waxaan waxaan si aan uga hadalno waa inaanu bil walbaba aan sameynaa ma aragtay wacyigelin joogtaa waana wadnaa haddana waxaan soo wadnaa haddii alla idmo labaatan iyo kowda bisha maalinka oo hooyada oo isha maalinka afka hooyada barnaamij weyn oo aan qaban doono oo jaamac haddaan nahay oo afka iyo aan laga hadli doono iyo caafimaadka iyo waxyaalaha ma aragtay qoysaskeena haysta xaafadda islii mar xaafadda islii keliya maa meel kastoo soomaali joogto runtii waxaan aad iyo aad u aragnay soomaalidii meel walba ay tagto jirooyin badan baa soo baxay xirfadihii soomaalidu aad bay u yaraadeen inaan marka waxaan rabnaa aan dhiiri gelino barnaamij waxaa jiraahda sida aan kuu siiyey khadaloo la yiraahdo ma aragtay somali language and sports camp waxaan ugu talagalnay barnaamijkan ilmuhu iskuulka markuu xiran yahay inaan u qabanno waxayna tahay runtii ilmaheena iyagoo yaryar inta badan kalama hadallo caafimaadkiisa kalama hadallo inuu ilmuhu ma aragta kaarate ciyaar inuu dabaasho inuu ordo inuu ma arag haddaan yaraanta lagala hadalla iyo weynaanta qofkii waaba isku ma aragtay dhagax buuba noqday waxa uu dhaqdhaqaaqi kara male oo waa aad iyo aad buu caajis u yahay marka waxaan rabnaa runtii waa- waalidka inaan ku dhiirigelino inayan noloshu ahayn keliya ma aragtay ilmaha waxbaro iyo wax cun iyo keliya xataa inay xataa ay u baahan tahay in la koriyo inuu ma aragtay adadkaado inuu ma aragtay fakero inuu xataa waxa uu raba inuu noqdo isagoo yar la baro waxaan xataa aanu ku sameynaa ma- ma- marka iskuulka la xiro arrintan oo aad iyo aad annaga noogu weyn oo la yidhaahdo ii sheeg fahansiinta dhaqanka iyo afka iyo gabayada iyo suugaanta iyo baan samaynaa iyo in la horu- horumariyo kalsoonida ilmaha iyo hal abuurkooda so waxaan aad iyo aad u u- u xoojinaa inay ilmuhu ma aragtay ay dhididaan wallahi ilmaha se uga heleen waad yaabaysaa waayo hooyooyinku waxay dhaheen firdaws mar kastoo guriga la joogo meeshii igeebay idhahaan bay tiri waaya ee, waxaa kaloo iyadana waayadan dambe soo baxayay oo waalidiinta soomaalida ama qoysaska soomaalida ee ku nool nairobi gaar ahaan islii ay dhibaato xoogan ku qabeen dhanka dhaqankii caruurtoodii oo dhaqankii ka tegaya oo dhaqamo kale la jaan qaadaya marka arrimahaas bal ka waran dhibaato intee leeg ayay ku leedahay bulshada soomaalida wallaahi een, khadarow bulshada soomaalida ummad anaga inta aan arkayay ka een, ma arag nasiib daran ani ma arag annaga haddaan isliida aan joogno soomaalida meel walba ka joogto nairobi run haddii la sheego afkii baaba naga tegayba een, afkeenni annaga aan lahayn qofka bini aadanka aqoonsiga ugu horeeya lagu aqoonsado waa inuu afkiisa hooye ku hadlaa afkii hooyo ilmihii waxaa loo dhiibayaa gabar madow ah oo sawaaxil kula hadlaysa iyagoo nairobi jooga bay afkii soomaaligeed ayaanba ku hadli karinba Ho- maalintii aan sameynayay hadda maaragtay een, arrintan programkan ilmaha baa waxaan arkay ilmihii baa waxaan u daaray een, youtube een, kartoona soomaaliya youtube soomaaliya waxaan u daaray ii sheeg muxuu ahaa een- een filmo ah waxaan u da- way yaabeen waxay dhaheen weligayaba youtube soomaaliya maanaan gelin bal adiga kawar qof soomaaliya oo dad oo soomaaliya ingiriishkay galaan iyo se wax laakiin ma galaan ma aragtay af soomaaliga youtube-ka way barteen say uga helan waad yaabaysaa heese waxaan baray xataa heesaha maaragtay ilmaha dhiirigeliyo arday baan ahayo sida marka way ka heleen marka waxa waaye in ilmihii lagu bogaadiyo waalidkiina aan sidee annaga haddaan xarunta oo jaamac oo dhaqanka runtii aad baan ugu ma aragtay dhiirigelinaa waalidka inay yimaadaan inay af soomaaliga ma aragtay em, bartaan ina hadda iyo waxaan u qabanay sabtida run haddaan kuu sheegin wax noo yimaadaanba weyniba marka dadkeenu xataa afkeena ma qiimeeyaan Een, dhiirigelintaas aad iyo aad ayaa loogu baahan waxaan kaloo aad iyo aad hadda u dhiirigelinaa farshaxanka runtii haddii la sheego waxyaalaha wax kasta annaga ma aqaan si- siday tahay sababto gacan farsha- farshaxanka xataa waa lumina marka waxaan hadda ku dhiirigelinaa inaa ma aragtay een, koofiyadihii la tolo in ma aragtay een- een la tolo haddii ilaahay kuu ronya kabadii in dambiishii la tolo hadda ayaan barnaamij aan sameynay waa arkaysa maalinkii ayaantii dhaqanka gabdhaha hadda waxay ka shaqeeyaan saaluunada oo bartay sida madaxa loo tidco waxay barteen sida ma aragtay haddii ilaahay kuu roon yahay xinaha loo sameeyo so waxay tiri gabari farduuse haddaa ka waran markii xina la rababa gurigayga anoo joogo ilmahayga haystaa la ii yeera waa soo ordaa xinihii aan sameey marka waxaa ku jirtaa qofku hadduu xirfad yeesho weligiisba wuu shaqaysan karaa marka waxa waaya in dadkii aan ku dhiirigelino inay xirfado sameeyaan inay ma aragtay een, ay mar walba isdhiirigeliyaan inay caafimaadkooda ka fekeraan inay ka fekeraan inay ma aragtay een, iska yareeyaan waxaan sokortaan badan iyo burkaan badan iyo waxaan aan wadno in la yimaado meelaha xarumaha ah oo saan oo kale wacyigelintu ay u furan tahay in la iskaashado anigana aad iyo aadaan v o runtii ugu mahadcelinayaa barnaamijkan ah caafimaadka sababta tahay qofka hadduusan caafimaad lahayn xagga maskaxda iyo xagga ma aragtay ii sheegeen een qalbiga iyo xag kastaba een waxba ma gaari karo waa iska fadhiyaya maanta inuu walwalayaa wuu isla hadlaya waxa waxa ilmaheena tahriibta u keenay sababta tahay ilmihii maba haystaanba wax ma aragtay een een een ma aragtay een dhiirigeliyo oo ma aragtay u sheega jidka ay ugu fiican oo ay wax kasta ku heli karaan waaya ee, marka loo eego ee, dadaalada lagu horumarinayo qo- arrimaha qoyska ee soomaalida ku nool islii oo kale haweenka soomaalida sidee ayay qayb uga- uga qaadanayaan wallaahi abuu haweenka soomaaliya si fiican bay uga qayb qaadanayaan runtiina een, u- een, di- een, wacyigelintu markii ay socoto een, waa waa- waa- waa la gaari doonaa run haddaan kuu sheego markaad tiraa kaale wacyigelin aan isugu sheegay, kaale aynu wada hadlin waxaa lagu leeyahay muxaadaro maa ka hadle qofkiiba muxuu kugu xirayaaba in war muxaadarana waa ka hadlaynaa waana ka hadlaynaa danaheena kale imaadaan dhahnaa marka waxaa weeye ii sheeg waa in horta hore gabdhaha lagu soo jiitaa muxaadaro iyo ma aragtay kaalay bal aan muxaadaro samayne sababtay tahay waxaad aragtaa dadkii wiilba ayaan wuxuu yidhi firdowsoy da- labada j- labada marood ii yeeri kadho waa inaad ka hadashaa een- een business iyo ma aragtay wax sidii lacag loo heli karo iyo muxaadaro waxaan idhi walaalow arrimihii kaloo dadkeena iyo dalkeena ka war wixii arrimaha kale waxba igama gelin marka labadaasi xataa ma socon karaan haddaadan waxa kalena aadan isku baalansi garayn oo aadan ku- ku talagelin inaa ummadaada wacyigeliso oo wixii een, een, dhibaatooyina ka sheekayso oo oo sida looga looga bixi karo markay dhibaatadu xataa dhacdo qof hadduu hadda shiishad barto waxaan u haynaa dhakhtar cabdulqaadir oo tawaka jooga oo baraya siduu shiishadii uu uga noqon lahaa sababtee shiishada waa la ogyahay waa adoo hal baakadoo sigaar cabaya qofka toban sano maba noolaan karaba kadib Een, hadduu xataa qofku qofka cabaya ag joogana waa isagoo sidoo kale cabe oo kale marka waxa waye in dadku isu sheegaan caafimaad darada haysata iyo waxyaalaha badanoo maaragtay u wada keenaya inay maaragtay ay balwada bartaan oo haddana mar walbaba rajo xumo nolosha ku jiraan regional center for educationka oo weliba africada dhankan east oo kale bay ku fa- ee nacam xarunta afka Af- africa ku faanaa oo inay waxbarashadeedu waxayna ku faanaan aad iyo aad ugu faanaa waxay dhahan t- toddobaatankii waxaa noo soo qaxay makerere university uganda aad bay waxay u dhistay bay dheheen waxbarashadayada iyo wa- soomaaliduna waxay nagu soo baxeen nagu soo qaxeen bay ninetiga waxay aad u dhiseen businesskayga iyo biic mushtarkayga ahaa ganacsigayga marka labadaba waxay dheheen qaxootiga ay nagu soo qaxeen nairobi haddaan nahay kenya waa ka faa'iidin marka waxa wa qofka soomaaliga hadduu nairobi joogo waa inuu ka faa'iidaystaa waxbarashada taal meel walba waxaa ka furan ma aragtay in iskuul intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska oo idinka imaanaya magaalada nairobi tan iyo kulan dambe nabadgelyo
qadar maxamuud xareed ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinaya dhegeystayaal waxaadna ka dhegeysaneyseen v o a markana falastiin axmed iimaan haynoo dulmarto qodobadii warka ugu doorka roona mahadsaned axmed madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa dadka maraykanka kale ee kala qaybsan ugu baaqay inay soo dhoweeyaan waxa uu ugu yeeray dib u soo nooleynta qiiradii maraykanka isaga oo xalay khudbad u jeedinayay labada aqal ee koongareeska saraakiisha afghanistan ayaa sheegay in koox aad u hubeysan oo ismaadaamiyaal ka tirsan daalibaan ay weerar ku qaadeen saldhig boolis oo ku yaala galbeedka kabul iyagoo rasaas huuyey ciidamada ammaanka aad ayaad u mahadsantahay falastiin markana dhinacii heesaha ayaynu jaleecina waxaa idinku soo maqan codka macaan ee fanaanada nasteexa indho iyo heeska haddaadan tumayn
jacaylkan qasin jiray tabahalada anka jiray taniyo cirib anku siday taniyo waaga adagay jacaylkan qasin jiray tabahalada anka jiray taniyo cirib anku siday taniyo waaga adagay Yeah. Yeah. Magala
codka macaaneen asteexan indhan wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddeenii habeennimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa axmed iyo falastiinoo idinla nabadgeliyo
jacaylkan tirin jiray ismiya khayri aan ku waday kashigu kaligiyaha dhammeenu waxa uu kala haalay jacaylkan tirin jiray ismiya khayri aan ku waday kashigu kaligiyaha dhammeenu waxa uu kala haalay